halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaalitobanka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boggeena internetka waa v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimca bisha oktoobarna waa toddoba sanadka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed yimaan
dabcan sawiradaas saaad u aragteen baan u aragnay ka hor intaanin dadka loo soo bandhigin baa annaga gaar aan u aragnay waxaanan u aragnaa inay dabcan muujinayaan dhacdo runtii aad iyo aad looga naxo kaasi waxa uu ahaa cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle qareenka qoyska daahir aadan oo dhowaan middi ku weeraray dad ku sugnaa mool ku yaala sancloud ee gobolka minnesota waddanka maraykanka waraysi ayaan idinkaga haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan muuqaallo muujinaya weerarkii uu geystay daahir oo la soo bandhigay koox dhallinyara oo beledweyne ka wada socdaal ay ugu magacdareen socdaalka nabadda amuurihii islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dowladda haiti ayaa ku dhawaaqday in dadka ku dhintay duufaanta dalkaasi ku dhufanaysa ay korodhay islamarkaasina ay gaartay tirada in ka badan qof iyadoo weli ay socdaan howlgallada lagu badbaadinayo dadka ay waxyeelaysay duufaanta harricane mathew oo talaadadii aynu ka soo gudubnay halkaasi ka bilaabatay dhanka kale madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xaalad deg degay ku soo rogay gobolka koonfur bari ee south carolina kaasoo dhabaha duufaanta haya kadib gobolada florida iyo georgia madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in sidoo kale qarashaad la gaarsiin doono goboladaasi si wax loogu qabto dhibaatooyinka duufaantaasi harrican mathew ay gobolada south carolina florida iyo georgia ay geysan karayso dabeyshaasi ayaa hadda si weyn u saamaysay bahamas iyadoo laga baqanayo in gobolo kale oo dhinaca badda waddanka maraykankana ay soo gaarto ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan syriya ayaa sheegay in bariga alibo ay gebi ahaanba noqon doonto mid burburta dhammaadka sanadkan iyadoo taana ay sabab u tahay weerarada cadowtinimada leh ee milatari ee magaaladaasi lagu hayo taasoo saameysay kun oo qof shir jaraa-id oo khamiistii shalay uu qabtay stephen demastura iyo la taliyihiisa gaarka ah john england ayay ugu baaqeen kooxda al nusra inay arkaan burburka iyo baaba ay ficiladooda u keeneen dadka rayidka ee reer syriya saacad kadib shirkaasi d ayaa wasiirka difaaca ee ruushanka major general igor kanashenkof waxa uu u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan magaalada moscow in weerar walba oo lala eegto deegaanada ay maamulaan xoogaga dowladda ay khatar ku keenayso ciidamada ruushanka ee dalkaasi ku sugan halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington shir jaraa-id ayaa waxaay hay-adaha ammaanku ku qabteen magaalada sancloud waxaana lagu soo bandhigay muuqaalada weerarkii toorrey ee bishii sebteembar sagaalkeedii suuqa crossroad uu ka geystay daahir aadan oo isagana meesha lagu dilay muuqaalada videoga ah ee lasoo bandhiga ayaa muujinaya daahir aadan oo wata laba midiyood oo ah kuwa guryaha loo adeegsado islamarkaana la dhacaya dadka suuqa ka adeeganaya iyo iyo weliba qaabkii loo toogtay warbixin arrintan ku saabsanna waryaheena maxamuud mascade ayaa noo soo diray shirkan jaraa-id oo ka dhacay magaalada sencloud ayaa waxaa lagu soo bandhigay muuqaalada weerarkii toorreyda ee uu bishii sebteembar sagaalkeedii suuqa crossroads ka geystay daahir aadan oo isagana meesha lagu dilay muuqaalada fideoga lagu soo bandhigay ayaa muujinaya daahir aadan oo wata laba midiyood oo ah kuwa guryaha loo adeegsado islamarkaana la dhacaya dadka suuqa ka adeeganayay iyo sidii isaga laftiisa loo toogtay muuqaalada lasoo bandhigay mid ka mid a ayaa waxa uu muujinayay qof dukaan iibinaya oo ka wardoon isleh dad kala cararaya dukaanka hortiisa kadibna u soo dhaqaaqaya dhinaca albaabka oo markuu albaabka soo gaaro la kulmaya daahir aadan oo laba mindiyood wata waxa uuna daahir ninkii dukaanlaha ahaa ku bilaabaya inuu toorreyda la dhaco waa kan taliyaha booliiska st cloud blair anderson oo muuqaalkaasi sharaxaya
it's pretty obvious. The clerk obviously hears the commotion uh, and goes to the door to, to see what's going on, and there's the attacker. Uh, he's asked if he's Muslim. He doesn't answer, and the attack begins. The knife actually bends when he takes the second swipe at him.
waa ay caddahay kadib markii qofkii dukaanka joogay uu muqlay qiilo kadibna bannaanka uu aaday waxa uu la kulmay ninka weerarkan geysanayay waxa uu weydiiyey haddii uu muslim yahay kama uusan jawaabin aadan waxauu markiiba ku dhuftay middi kadibna mid kale ayuu u celiyey oo dhabarka kaga dhacday kadibna wuu ka cararay isagoo dhaawaca
madaxa f b i da gobolka minnesota rig thornton oo ka hadlayay shirka jaraa'id ayaa sheegay inay baaristu weli socoto hase ahaatee go'aansadeen inay muhiim tahay in bulshada ay la wadaagaan halka ay wax marayaan thornton ayaa sheegay inay dad badan oo kala duwan waraysteen xogo badanna ay heleen isagoo intaa ku daray in iphone-kii daahir aadan uu xidhan yahay ayna ku guda jiraan sidii ay ku heli lahaayeen xogta ku jirta iyadoo sharciga loo marayo madaxa f b i da uu ka hadlayay ilaa iyo hadda waxa ay ka ogyihiin weerarkii uu geystay daahir aadan ayaa sheegay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu si weyn isu bedelay dabeecaddan lagu oqoonna uu la yimid Within the last several months, Dahir Ardan became interested in Islam and began reading the Quran. We were told Adan had not previously shown an interest in religion. Adan also encouraged some female bilooyinkii dhowaa daahir aadan wuxuu noqday mid aad u daneeya islaamka oo qur-aanka inuu akhriyo bilaabay waxaana loo sheegay inuusan hore u ahayn nin diinta aad u daneeya aadan waxa uu ku dhiirigeliyey dumar isaga la ehla inay diinta si wanaagsan u fuliyaan ama ay ugu dhaqmaan waxaa jirta warar sheegaya inuu ka go'ay saaxiibadiisii oo uu joojiyey ciyaarista kubadda koleyga iyo ciyaaraha shaashadaha laga ciyaaro ee xboxka oo markii hore uu aad u jeclaa thornton ayaa sheegay in daahir aadan uu ahaa wiil waxbarashada ku fiican balse si lama filaana uu hal mar hoos uga soo dhacay heerkii sare uu waxbarashada ka joogay saaxiibadiina waxa ay sheegeen buu yidhi inuu la soo baxay dabeecad aan hore loogu aqoon sida inuu dhibsado waxyaabo markii hore aanuu dhibsan jirin isbeddelka daahir aadan laga dareemay waxaa ka mid ah buu yidhi mase thornton in culayskiisii iyo muuqaalkiisiba ay isdhimeen rig thornton oo sidoo kale xusay in ay heleen xogo badan oo la aamini karo ayaa sheegay in daahir aadan dadkii uu dhaawacay uu weydiinayey inay muslimiin yihiin iyo in kale We have numerous credible witness accounts of him asking victims during the attack if they were Muslim, and at least one ins- instance yelling Allah Akbar while stabbing one of his.
waxaan haynaa markhaatiyaal badan oo inoo sheegaya inuu dadka weydiinayey inay muslimiin yihiin iyo in kale sidoo kalena uu ku dhawaaqayay allaahu akbar dhaqanka qof ahaaneed ma aha mid noqon kara wax weyn oo la taaban karo balse marka la isu geeyo dhaqamada aadan iyo waxyaabihii uu sameeyey ayaa muujinaya in la xagjireeyey ama isaga iskiisa uu xagjir u noqday
madaxa f b i da rig thornton maruu ka hadlayay xaaladii daahir aadan ee saacada ka hor inta aanu weerarka ku soo qaadin suuqa crossroads waxa uu xusay inuu soo maray kaalin shidaal oo rukun ka ahaa markii uu sii baxayena qof shaqaalaha ka mid ahi ku yidhi waa inoo kulan dambe daahirse waxa uu ugu jawaabay buu yidhi dib dambe ima arki doontid madaxa f b i da gobolka minnesota ayaa intaasi waxa uu raacay in daahir aadan intii uu jidka ku sii jiray uu nal xiran sii gooyey qof baaskiil watana uu sii jiiray thornton ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray hadallo toddobaadyadii lasoo dhaafay laysla dhex marayey ee ahaa in daahir aadan la maagay oo taasina ay keentay in dadka uu tooriyeeyo With respect to a rumor which has circulated in the local community alleging Adan was provoked by unidentified individuals at the mall, causing iyadoo aanu xushmaynayno wararka ay bulshada isla dhex marayso oo ku aadan in aadan ay dandaansadeen shakhsiyaad aan la aqoonsan oo suuqa joogay taasna ay keentay inuu weerarkaasi dhaco ma jirto caddeymo macquula oo taageeraya wararkaasi laisla dhex marayo xaqiiqdiina waxaa jirta caddeymo weyn oo muujinaya inuu ahaa weerarkaasi mid qorshaysan oo dhanka daahir aadan ah xeer ilaaliyaha degmada stenis oo magaalada seenkalowr ay hoos tagto jenal kandal oo iyana ka hadashay shirka jaraa'id ayaa sheegtay in jason falconer sarkaalkii toogtay daahir aadan oo xilligaa wax shaqo aan ku jirin balse ka mid ahaa dadkii dukaamada ka adeeganayay uu falkiisu ahaa mid sharciga waafaqsan wax dembi ah oo lagu soo ogayahina aanay jirin I have reviewed the extensive investigation completed by your agency into the events of September 17, 2016, in which Avon police officer Jason Falconer shot and killed.
waxaan dib u eegay baaritaanadii xoogganaa ee ay samaysay hay-adda ee dhacdadii sebteembar toddobiyo tobankeedii labadii kun iyo lix iyo tobanka halkaasi oo sargaalka booliiska ee jason falconor uu toogtay dilayna daahir axmed aadan warbixinadii sharci ilaaliyaasha markhaatiyada iyo sawiro warbixinno caafimaad muuqaallo iyo weliba caddeymo muuqda oo ku aadanaa dhacdadaasi waxay si cad taasi u muujinaysay in falconor loogu qiildayi karo adeegsigii awoodda dhimashada keenay sidaasi daraaddeed laguma soo oogi doono faldembiyeedyo hogaamiyaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada seenkalour ayaa sheegay in muuqaaladii lasoo bandhigay ay ahaayeen kuwo argagaxleh balse aanay ogeyn waxa keenay iyo in daahir uu tallaabadaasi qaado oo ay ka wardhowrayaan marka baaristu ay dhammaato dhinaca kalena waxa ay xuseen inay halkeedii kasii wadi doonaan wada shaqayntii kala dhexaysay bulshooyinka kale ee ku aadanayd isu soo dhoweynta soomaalida iyo caddaanka oo qaarkood markii horeba diidanaa muslimiinta ku soo badanaya deegaanadooda soomaalida ku dhaqan seencloud ayaa muujinaya dareen cabsi leh waxayna walaac weyn ka qabaan tallaabooyinka kala soo gudboonaan kara kooxaha necab islaamka oo magaalada seencloud iyo nawaaxigeeda astaamahooda lagu arko maxamuud mascade v o a minnesota haddaba qareenka qoyska daahir aadan ee qareen cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle ayaa waryahayaga falastiin axmed imaan waxay weydiisay sida ay u arkaan muuqaalada ay hay-adaha ammaanka soo gudbiyeen ee muujinaya daahir oo midi ku weeraraya dhowr qof iyo weliba qaabkii uu askariga biliiska ahi u toogtay daahir
saaka waxaan la kulannay aniga oo qoyska matalaya hay-adaha ammaanka dad matalaya iyo xeer ilaalinta degmada st cloud waxay noo soo bandhigeen arrimaha aad sheegtay dabcan sawiradaas saaad u aragteen baan u aragnay ka hor intaanin dadka loo soo bandhigin ba annaga gaar aan u aragnay waxaanan u aragnaa inay dabcan muujinayaan dhacdo runtii aada iyo aad looga naxo qoyskuna aada iyo aad bay arrintaasi uga naxeen walwal iyo warbahaarra way ku abuurtay waad garan kartaan qof wiilkoodii ama ilmahoodii ay dhibta noocaasi la kulantay marka run ahaantii arrintaasi arrin murugo weyn iyo welwel weyn abuurtay bay noqotay waxase qoysku ay rabaan inay u sheegaan dadka in run ahaantii wax iyagu ay ama ku lug leeyihiin ama ay ka warqabeen ama ay kala socdeen arrintaasi haba yaraatee inaanay jirin wiilkoodana ay ku yaqaaneen inuu yahay wiil toosan oo shaqaysta oo nin waxbartay ah oo xiriir fiican dadka qaraabada iyo saaxiibadaba la leh marka run ahaantii la yaab iyo waxay ku noqotay wax ay aada iyo aada ula yaabaan marka marka hore waxaa jirta waxoogaa in qoyska iyo adigaba wakiilka ka aada ku qanacsanayn sida ay wax u dhaceen ama shaki badan inuu jiray shakigaasi hadda waalidkuma ka baxay oo ma arkeen in wiilkooda uu weerar isagu ahaa iyo qaabkii uu dilku u dhacay askariga booliiska ahaayo isku dayaya marar badan inuu digniin siiyo isaga laftirkiisa inuu weeraraya la arkaayo inuu dib uga cararo booliiskii ninkii ahaa waxaasoo dhan waalidka ma ku qancisay in wiilkooda uu weerar ahaa run ahaantii saad sheegtay caddaymaha qaar ayaan aragnay maanta oo caddaymahu weli baaritaanku waa uu socdaa mana dhammaystira caddaymo kale oo intan ka badanna inay dhiman yihiin ayaa ay u badan tahay waanan ka war sugaynaa laakiin wixii maanta aan aragnay dabcan sidaa dadku u arkeen bay qoyska iyo aniga oo looyarkoodii ahiba aanu u aragnay wixii aan ka oran karana waxay fiica waxay waxay ku habboon tahay markii baaritaanka gaar ahaan qeybta federaalka maanta waxaad moodaa qeybtii xeer ilaalinta gobolka degmada st cloud gabadhii u hadlaysay xeer ilaaliyaha ahayd baa waxay tidhi dembi kuma soo oheyno ninkii dilay xabadda ku dhuftay daahir dembi uma haysano ayuu go-aankoodu ahaa laakiin weli baaritaanadii federaaliga ahaa siday ka sheegeen maanta shirka jaraa-id annaguna aan ka warqabno waa ay socdaan marka inaan ka hor dhacno ma rabno arrimo badan anigu looyar ahaan kolley mas-uuliyad baa iga saaran inaan hubsado in wax walba sidii loogu talagalay baaritaankaasi uu u dhaco runta oo xaqiiqihiina ay soo baxdo laakiin wixii sawiro ah iyo cajalada ah ee meesha maanta lagu soo bandhigay ee qof walba indhihiisa waa uu ku arki karaa qoyskana sida aan kuu sheegay wax la yaab le ayay ku noqotay arrintaas wax ay runtii kala socdeen ay ka ogaayeen ama ku lug lahaayeenna haba yaraatee ma jirto waxaa jirta in ay booliiska iyo hay-adaha ammaankuba ay sheegeen in daahir isbedel badan uu ku dhacay hadday noqon lahayd dhinacii bulshada dhinacii waxbarashada dhinacii muuqaalka jireed kulli waxay sheegeen in isbedelo badan ay jireen waalidkuma la socdeen isbedeladaasi ku dhacaya wax
waa ay sheegeen si gaarana way noogu sheegeen si guudna dabcan dadka waa ay ugu sheegeen in ay ay iyagu xog ay urursadeen ay dareemeen in uu isbedelkaas xagga dhaqankiisa uu jiray laakiin runtii arrintaasi arrin wax ay caddaynayso oo haddiiba xataa ay jirto wax reerka iyo qoysku ay ka warqabeen ma aha ee qoysku wax isbedela oo ninkaasi ay ka dareemeen daahir wiilkooda ma jirto qoysku run ahaantii waxay u arkayeen qof shaqaysta waanu ahaa ilaa dee markaa xataa uu dhimanayay wuxuu ku labisnaa dharkiisii shaqada ayuu ku labisnaa dee qur-aan hadduu qofku akriyo xataa macnaheedu ma aha in uu argagixiso ama uu xagjir yahay habase ahaatee xataa taa lafteeda wax dhaqan ahoo isbedelay oo xagga ama inuu diinta kusii dhawaaday ama uu kale farageliyey haba yaraatee oo qoyska og yihiin ay ka warqabaan midna ma jirto marka goormaa la filayaa baaritaanka socdo inuu soo gabagaboobo
wallaahi kuwa dabcan hay-adaha federaalku gaar ahaan f b i da oo ah midda iyadu hormoodka ka ah baaritaankan ma aynan sheegin wakti gaara wax kasta oo annaga codsiga iyagu iyo codkiga qoysku wuxuu ahaa in runtii sida ugu habboon loo soo gebagabeeyo loona dhammaystiro oo uu baaritaan dhammaystiran uu noqdo caawa qoysku dabcan murugo iyo waxa waad dareemi kartaan sida wiilka wiilkoodii oo intaa ay soo koriyeen oo maanta duruufta iyo xaaladda noocaasa ku geeriyooday
qareen cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ah qareenka qoyska daahir aadan oo dhowaan askari ka tirsan ciidamada ku dilay magaalada st cloud ee gobolka minnesota waddanka maraykanka kadib markii ninkaasi lagu eedeeyey inuu dad midi ku weeraray waxaana qareenkani uu la hadlayey waryahayga falastiin axmed iimaan
magaalada beledweyne waxaa ku sugan dhallinyaro sheegay inay si iskooda isku xilqaameen kuwaasoo halkaasi ka wada socdaal ay ugu magac dareen socdaalka nabadda iyo isdhexgalka bulshada waxay magaalada kula kulmeen dhallinyaro kale iyagoo howlo nadaafadeedna ka fuliyay gudaha magaalada waxay sheegeen in ujeedkeedu yahay sidii dhallinyarada looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka ay ka mid tahay tahriibta qabyaaladda iyo weliba qabyaaladda horey waxay usoo mareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayd jamaal axmed cismaan ayaa qadka telefoonka ee beledweyne kula xiriiray maxamed ibraahim beyle oo ka mid a dhallinyaradaasi wuxuuna weydiiyey socdaalkooda waxa uu ku saabsan yahay socdaalka nabadda anuu magac daray socdaalkan magaaladii labaad oo aan ku nimaadno socdaal nabadeed waxaan soo bilaawnay aan ku ilaamina labaiyi tobankii agost ee sanadan laba kun lix iyo toban maalinkaasi ku aadanayd maalinka dhalinyarada adduunka socdaalka magaaladii ugu horreysay oo aan ku tagno waxay ahayd magaalada baydhabo ee caasimada gobolka baay socdaalka magaaladii labaad oo aan ku nimaadno waxay noqotay magaalada beledweyne oo aan iminka ku sugannahay hadafka iyo ujeedooyinka ugu waaweyn oo aan ku hiigsanayno annagoo ah dhalinyaro soomaaliyeed socdaalkan wuxuu yahay sidii aan dhalinyarada uga wacyigelin lahayn qabyaaladda uga wacyigelin lahayn tahriibka una baraarujin lahayn inay sare u qaadaan midnimada dhalinyarada midnimadooda annagoo sidoo kaleeto ku wacyigelin lahayn dhalinyarada inay xooga saaraan inay wax bartaan maadaama iyagu ay yihiin dhabarka bulshada soomaaliyeed waa gartay marka maxamed howsha aada u istaagteen kolley ma ahan howl fudud markaad leedahay dhalinyarada ayaanu doonayn inaan ku wacyigelinno inay horumarkooda ka shaqeeyaan qabyaaladda ay iska daayaan iyo waxyaabaha dhibaatada u keeni karaya marka waxaa la isweydiin karaa idinku dhalinyaro noocee baa tihiin ma urur baa tihiin ma bal haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya isweydiin kara su-aalaha noocaas oo kale maxaad uga jawaabaysaa annaga waxaan nahay dhalinyaro aan urur ahayn waxaan nahay dhalinyaro soomaaliyeed oo iskood isu xilqaamay una kicitimay inay sameeyaan isbeddel si ay u muujiyaan in dhalinyarada soomaaliyeed ay qeyb ka yihiin dadka ugu badan ee baahida u qaba nabadda wacyigelinna aan ugu sameyno dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka dalka soomaaliya oo dhan waxaan rabnaa inaan socdaalkeena ku tagno meel kasta uu joogo wiil dhalinyaro ama gabadh dhalinyaro oo soomaaliya mana nihin urur mana nihin maxaa la dhahaa wax kale ee waxaa nahay dhalinyaro soomaaliyeed oo intii isku timaaday ee ku fikiray kuna walkashtay inay isbeddel sameeyaan oo ay dhalinyarada soomaaliyeed u kicitimaan si iskood ahna isu abaabulay ayaan nahay walaal baydhaba ayaad ii sheegtay inaad tagteen qaybaha kala gedisan ee dhallinyaradan aad la soo kulanteen hadda beledweyne aad joogtaan waxyaabaha idin hirgalay oo ilaayo hadda aad samayseen maxaad idinla wadaagi kartaa waa sax waxaan tagnay magaalada baydhabo si lamida waxaan joognaa magaalada beledweyne targetkeena kuwaad oo aan meelaha aan miigsanaynay oo aan rabnay inaan wacyigelinta ka sameyno waxaa ugu horreeya meelaha bulshada isugu timaado khaasatan dhalinyarada waxaan booqanay oo ilaa hadda noo hirgalay iskuullada waaweyn iyo dugsiyada sare inaan dhalinyarada ugu tagno oo aan ku baraarujino oo aan ku wacyigelino si guud markay taabuurka joogaan intaysan fasalada ku xaroonin inaan xalla ilaa soddon daqiiqa la hadalno oo aan wacyigelin u sameyno kadib markay fasalada ku xaroodaan dugsiyada sare ee ka bilaawda form one ilaa form four inaan wacyigelinta ayagana si qaasa ula wadaagno sidoo kaleeto ururada dhalinyarada ee magaalada aan hadda joogno ee beledweyne waan la kulannay waan gaarsiinay inay mas-uuliyadooda tahay ayagana inay messajka aan soo gaarsiinay ay gaarsiiyaan ilaa heer tuulo sidoo kaleet waxaan booqanay jaamacadaha ku yaala magaalada beledweyne oo aan ayagan ka jeedinay toog ama public talk oo aan uga hadlaynay wacyigelinteena iyo waxa aan rabno inay nala qabtaan oo ah in dadka aan wacyigelino inta aan wax ogeyna aan gaarsiino inta ogna aan ku baraarujin sidoo kale waxyaabaha inoo qabsoomay ilaa haatan waxaa kamid a waxaan socdaal nabadeed ku dhex marnay magaalada beledweyne dhexdeeda oo dhan sidoo kaleet waxaa inuu hirgalay inaan nadiifin ku sameyno si ay ugu daydaan dadka meel aada maxaa lahaa uwasaqaysneed oo magaalada caan ah oo muhiim ah oo ah webiga bundaweyn qaybta webiga qaybtiisa magaalada bundaweyn qashinkii aan ka xaaqnay ugu dambeynna waan gubnay waan nadiifinay anagoo gaarsiinay dadka inay kala ilaaliyaan wasaqda iyo biyaha ay cabida biyaha ay cabayaan birina jirada u keeni kara waxaa la ogyahay in dhalinyaradu ay hadda soomaaliya dhibaatooyin fara badan baa ka jira oo dhalinyaro fara badan baa dhibaatooyin haysta haddii ahaan lahayn dhinacyada dagaalamaya qayb weyn ayay ka yihiin waxaa jirta kuwo kale oo wadankii isaga cararay oo dhibaatooyin ku haysta badaha ku dhimanaya saxaraha ku dhimanaya kuwo aanan haysan waxbarasho marka adiku yoolkiina ma waxa weeye oo keliya inaad dhalinyarada aad qabyaalada aada u sheegtaan mise waxaa qorshaha idinkugu jira in sidoo kale dhibaatooyinkaasi ay dhalinyaradu wajahayaan inaad diiradda saartaan oo wixii laga qaban karaan aada fikrado iyo talooyin aada gudbisaan waa sax way nagu jireen qorshaha wa waana tiir ka mida tiirarka hadafyada ugu waaweyn oo aan leenahay inaan dadka gaarsiino nabada kasakoow inay dhalinyarada kawaat ka waantoobaan qabyaalada iyo sidoo kaleeto tahriibta oo aan aada ugu hatanayna markii qodobkaas la gaaro maxaa yeelay dhammaan waa la wada ogyahay qodobka tahriibka sidoo kale asna wuxuu noo ah muhiim waana gaarsiineynay si lamida sida aan qabyaalada uga digeyna
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim beyle oo ka mid a dhalinyaro socdaal nabadeed ku jooga beledweyne oo u waramayay jamaal axmed cismaan muusigaasina waa barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay dhalashada sannadka cusub ee hijriga ah oo ku beegan kun afar boqol iyo siddeed iyo soddon taariikhda hijriga ah ayaa dadweynaha muslimka ah qiimo gaara ugu fadhida sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda alaxqaaf ee dalka yemen taariikhda hijriga oo islaamiga ah waxay tahay taariikh islaamka iyo muslimiinta u ah xeeb iyo sunnad dadka soomaalida waxay fahmi karaan ereyga loo yaqaano sunnada xoolaha sunnada xoolaha waxa weeye calaamad lagu dhigo xoolaha si looga sooco xoolaha kale marka ay la waraab aadka laga waraabinayo iyo markay daaqa iyo markaana qadaaca u aadayaan muslimka waxa u noqon waxay u noqonaya taariikhdan taariikh sunnadiisa iyo taariikhdii uu islaamka uu soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu sameynayo marka taariikh sunnada u ah oo ka xeeb sooceysa qoomiyadaha kale caalamka ruuxa muslimka ah marka uu ku dhex nool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sunnad qaas u ah muslimiinta gaar ahaan xagga labiska muslimka badan wuxuu qaataa koofi cimaamad iyo kamiis marka uu xidka taagan yahana dharka cascas buu qaataa intaas waxay noqonayaan marka sunnadii muuqaal ahaan lagu garan lahaa waxaa xigta marka ruuxa muslimka oo masjidka aadayo aadaanku waa astaan kale oo ayadana muslimka lagu yaqaano salaadaha masjidka in laga aadaamayo marka ruuxu maqlo si aadhalaayo masjidka uu aadaya si uu utukado marka laba qof ee muslimiina ay isku arkaan meel fagaara ah ama xaafad wax noocaasa wadahadal ou dhex marayo waxay lagu yaqaanaa calaamad u ah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu taariikhdan hijriga ah sideedaba guud ahaan ummad kasta waxay leedahay taariikh ayay leedahay qoomiyadaha caalamka ka jira hadday noqon lahaayeen shiinis reer galbeed qolo afrikaana asian qolo kasta marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalaandar laihahdo kalaandarka islaamiga ee hijriga ah dhaqangelinta taariikhda hijriga ah ayaa waxa ay bilaabatay wakhtigii cumar ibnalkhadaab iyada oo lagu saleeyey wakhtigii uu nebigu ka soo hijrooday magaalada maka ee u hijrooday magaalada madiina sida uu faahfaahinayo mar kale doctor xasan albasri taariikhdan hijriga waxaana bilaabay madaxweynihii xilligaas islaamka hogaaminayay amiirkii muminiinta cumar bin khadaab waxaana jirtay baahi fara badan baa jirtay warqado badan ayaa ka imaanaya sham iyo ciraaq iyo yeman iyo meelo badan oo muslimiinta marka ay gacanta ku hayeen warqadahaas marka waxaa isku qasmaya taariikhdii iyo bilihii baa isku qasmaya marka waxay noqotay in la saar loo saaro guddi guddigiibaa kasoo tala bixiyey ujeedooyin badan iyo hindiso badan baa yimid oo ah in lagu jaangooyo taariikhda muslimiinta taariikhda greega iyo roman iyo faris laakiin ugu dambeyntii waxay isku raaceen muslimiintii in taariikh iyaga u ah heebsooc identity gooni u ah in la sameeyo taariikhda loo yaqaano hijriga taariikhda hijriga ah oo ku salaysan tirsiga dayaxa ayaa waxa ay xidhiir gooniya la leedahay cibaadaadka iyo waajibaadka dhinaca diinta ah ee dadka muslimiintu ay gutaan waxaa ahmiyad gooni ah taariikhda hijriga oo markaa lagu beysgaraynayo dayaxa islaamku uu leeyahay cilaaqa ayaa jirta ka dhexaysa taariikhdan iyo cibaadada cibaadooyin waxaa jira muslimiintu ay sameeyaan midna waa qawli waa hadal midna waa ficli marka midda qawliga iyadoo uma baahna wax time ah iyo taariikh ah laakiin midda ficliga la sameynayo sida xajka oo qubdiisa uu ku jiri karo qawli iyo soonkii iyo wixii markaas lamid ah afcaasha noocaasa waxay u baahan yihiin direction lagu hagayo xagga time ahaan oo markaa waxaa lagu qiimeynayo waa taariikhda hijriga marka la soomayo bisha ramadaan ayaa soomku ansaxaya sida qur-aanku leeyahay shahru ramadaan aladi unzila fiihi lqur'aan soomku markaa bilaha kale oo hadda u naqaano bilaha miilaadiga reer galbeedku u yaqaanaan bilaha miilaadiga soomka octoobarka ama marso ama december ma ansaxayo wuxuu ansaxayaa bisha ramadaan xajku waa lamid oo nabigu qur-aanku wuxuu leeyahay alxaju ashhurun macluumaat ma waxa weeye taariikhda miilaad taariikhda hijriga ah ku lagu asqeynayo dayax ayuu ansaxayaa waxaa jirta in ahmiyad ballaaran uu ku leeyahay kalandarka islaamiga cibaadada oo markaa maalinta carafo alxaju carafa nabigu leeyahay ma ansaxayso maalmo kale in la xajiyo oo markaa la istaago carafa maalin mucayana la yaqaano taarikh ahaan weeye marka gabar muslima ee uurka qaado waxaa lagu xisaabinayo waa bishan taariikhdan loo yaqaano hijriga marka la bixinayo sekada xoolaha muslimka ruuxa laga rabo inuu bixiyo waxaa shardi ah in wax loo yaqaano alxawliya wax sanad soo wareega marka ruuxa muslimku waa in uu ku xisaabsadaa bishan taariikhdan hijriga marka la xisaabinayo markii nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam iyo mawlidka nebi maxamed waxaa lagu xisaabinayo waa taariikhda hijriga marka gabar la furo ama maxaan ku rahdaa ninku ka dhinto waxaa loo yaqaano ciddada waxaa lagu xisaabinaya waa sidoo kale taariikhda hijriga ciidda udxada iyo ciidul fidriga waxaa lagu xisaabinaya waa taariikhda hijriga marka waxaa kale waan ka fahmi karnaa in taariikhda hijriga ay cibaadada islaamka xiriir dowg la leedahay intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen baraadan iyo amuuraha islaamkaanu intaasi ku dhaafno dhegaystayaal idaacaddeenii oo gabagabo kusii saqaysan jamaal axmed cismaan iyo anigoo falasiir axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaynay waxaannu idinkaga tegaynaa codka nimcaan hilaac iyo heestii bardihii jacaylka baydhabo